yaraa waa la iska dhaafaya xarafka yaraa uu garanayay sida kelimadii yarayd oo kale iyo laakiin abu nucaym baa wuxuu inooga soo naqlinayaa dee iyo zaa'id bnu qudaama waxtaa ka duwan oo abu nucaym baa isagu wuxuu ku tegay hadday dhacdaba ruuxii majliskii oo ballaadhan ka soo qaad kelimaaba dhaaftay shaksigii kii dhinaciisa fadhiyey ayuu ku yihi war halkaasi maxay ahayd kelimadiibuu uga sheegay suuradaas oo kale ee bal culimada qaarkood agtooda sheekii musmic ah unbaa uu ka wada warinayo waxba inuu sheego u yidhaah hebel baa kelimadaas ii sheegay oo way idhaaftay laasim kama dhigaanba laakiin abu nucaym maxaa uu kaba dhigayaa xarafka ama kelimada aad dee intay ku dhaaftay kii jaarkaaga ahaa ama rafiiqaagii aad weydiiso kuu sheego kuu sugu yihi kelimadu wasaa oo sheekhu yidhiba marka dambeed adigu warinaysa axaadiistii inaad israacisood dhammaan waxay israacisood sheekii ka wada wadiso uma lihid arrintu waxay noqonaysaa un kelimadaa ku dhaaftay ama kaa qarsoontay ee ruuxan rafiiqaagihii kuu badiyo kuu sugay inaad iyosagii ka wadiso oo tidaa hebel baa iyada kelimadaasi way dhaafto ii sheegay taas waa sheegalka qaarkood ay ila iman jireen oo dee bukhaari oo kale iyo ibnu khuseyme iyo iyagoo xadiiskiiba socdo markaa wasabatani markaas bacdaha ama dee laftiga ay caddeeyeen ba he bacdigood ama hebel baaba ii sugay ifahamsiiyey bal dee saxiixay dhacdayba axad asaxaaba ay kaba dhacday xadiiskii ahaa dee al-aimatu min qurayshin oo kale saxaabigii warinayo aad kelima ay kaba qarsoontay waxa weeyaan oo de waxa weeyaan waalkuu rasuulku sheegay labiyo toban imaam ama khaliifo inay iman doonaan intii ku xigto waa kulluhum min qurayshin baa saxaabiga aanu dabdin damadaa dadkii oo badnaa daraaddeed oo aabbihiibuu weydiiyo aabihii baa kuli kulluhum min quraysh waana kan sheegay oo uu caddeeyey intii oo kale saas oo kale barhkood laba iman jireen zaa'ide arrintan uu kasoo naqlinayana min khalaf ibnu tamim la odhanaya yihi sawri baan ka maqlay dee kumayaal xadiis ya buu yihi markaa kolkol baa dee majlisku markuu bataka jaliiskaygaan weydiinay kelimadaasi maxay ayd ama halkaa muxuu yihi zaa-idu berigii dambe weydiiyu yihi bal ka waran taasoo wuxuu ku yihi waxaad xafiday ee isaga qalbigaada ad ku xafiday ama dhegtaada aad ku maqashay mooye wax kale ha ku warramin oo isagii ha ka soo naqlin axaadiistii oo dhan buu dee kaba tegay markaana axaadiis aada u fara badan buu kaba tego zaa-idnaba qowlkiisa waxayo markaa qolooyin dee adigu ixtiyaad iyagu laba yimi oo walow dee taa hore ay culimadu iskaba qaateen laakiin xaggii ixtiyaadka tan baa uga dhowe ayay iyaguna saasay sameeyeeno wixii in ruuxii muslimkaa laga wariyo mooye in waxaa yar sheekii laga wada wariyo uno isagii loo tiriyo axaadiistiisaa la isku wada raaciyo ayay manciyeen qolooyinkani bal qolooyin kalena wau inoo soo wada haddii ala idham oo wuxuu hi wasuila waa la weydiiyey ibnu xambalin ina xambal waxa la weydiiyo inankiisu weydiiyey in xarfan waa in idqama sheekii ama qaaligii hadduu idqaamo xarfan idqamahu idqaamo oo macnaha surco kalaam iyo waxyaalo uun adugu kelimaadkii intay istiraacaan ama ay kelima kaba qarsoonto shaksigii oonu maqlin isagoo hadda laakiin garanaya oo wixii garasho la-aanna aanay ka hayn maxaa uu yeelayaa yarwiyahu canhum yarwihi canhum miyuu ka warinayaa faqaala wuxuu ihi arjuu waxaan rajaynayaa axmed baale yucfaa anahu yucfaa qadarkaa yaree kooban in la iska cafiyo oo hadduu isagii ka wada wariyo inaanay dhib lahayn laakiin abuu nucaymin abuu nucaym alfadl ee ahaa fadl magaciisii weeye waa fadl ibnu dukayne manaca waa manciyey filxarfi xarafkii ama lafdigii dee koobnaa oo xarafkaasoo tastasimu ama filxarfi tastasimu aad adigu ka dalbaysay inuu ku fahamsiiyo ama yastasimu ruuxii saamic aha ee majliska joogay uu fahamsiin uu fahamsiiyo weydiisanayo rafiiqiisa intuu isagu maqli waayey taasoo kale uu manciyayoo falaa yasacu marka la eego abuu nucaym agtiisa ma waafac noqonayo oo macnaa wax dee u bannaan ma noqonayso ilaa bian yarwiya inuu wariyo uun mooye tilka shaarida xadiidka intiisi kale sheekii ha ka wariyo laakiin waa lafdigaas halkii uu markii hore xarfiga kaba cabiray imikana shaaridada uu kaba cabiray dee waa kelimo ka carabtao suruudku isagaa wixii caymado oo kale kelimaduna waa kaa caymado maad maqlahayn weeyo lafdigani waxaad maqlayso oo dabdisay muu ahayn haddaba kaa shaaridadaah ee isaga tafsigiisii iyo qabashadiisii ka cab ka baxsatay ama ka caymaday ee isagu cid kale ay u sugtay ay u dabdisay inuu wariyo uun mooye si kale uma waasac noqonayso ayuu can mufidinkii fahamsiiyey ee laftigan uu isweydiiyey uu sheegayba wey wanaxwu hadalkan abu nucaymsan uu kula tegay naxwigii ama wax la mid ah ayaa can zaaida e waxa weeyaan ruwiya can zaaida zaaida laga soo naqliya waa zaaida bnu qudama وkلف بن sاlm qad qاalna idfاtahu xadaثni xadaثna وkhlف بن sاlmi ninka khlف بnu sاlm la ydhaahaa ee ruwaadii kaba mid ah iyo culimadaas qad qaala wuxuu yihi naa buu yihi lafdigaasu naadna mahatii maanta اktiصaarka aydee xadaثnaa laga soo gaabiyey walow xadaثnaa damiirkeedii ay tahay اktiصaar ahaan buu odhan ee intaasu baabu kuba gaabsaday id waqti muxuu taa ugu gaabsada waa id cile faatahu waxa dhaafay xadata intaas xada iyo daalka iyo taada xadiis baa idin taale laakiin laftiga waa xadate xadata ayaa dhaafay oo saddexdaa xaraf ama haddii dee idraamkan aan eegna afar xaraf bay noqon xadasadaasoo min xadatanaa xadatanaa ka ahaatay ama ka mid ahayd baa dhaafay oo min qowli sufyaana sufyaanin min qowli sufyaana sufyaanin waxaanu lahayn walberkee min qowli sufyaan oo sufyaan ibnu cuyeyne hadalkii ah oo taas baa dhaaftay maxaa waxaa macnuu yahay kalf ibnu saalim waa asxaabtii sufyaan ibnu cuyeyna zabanadaasna iyo zabano kaba dambeeyeyna dadkii dee culimada ahaa ee khaasatan xadiidka yeedhinayay ama aqriyayay dad aad iyo aad u badan ba ama isugu imanayay oo wax dee dadkii raxaaliinta ahaa iyo qurabadiiyo dadkii soo xereeyey iyo dadkii kale meesha ay laba deganaaba majliskaa weynaanayo kolkolbay kumayaal iyo kumayaal intay kuba kulmaan ayaa mustamri ama mubaliqa la samaynayo oo meelaha intay meelo taaga fuulaan ayay hadalka uu yidhaahaba sii telinayeenay ku sii dhawaaqayeen inoo dambaysaa sifada riwaayada markaan gaadno aan ku arki doono mustamrigaas oo kale ee majliska intaa leegna ruuxadda lama waayo ruuxa kale kolkol wax lama waayo gees kalena dhawaaqa intaasu ruuxi inkastaba mustamrigu dhawaaq dheer halahaada ama sheekhu majlisku hadduu weynaadona siduu ku wada gaadho ayaaba adag marka ninkan khalaf ibnu saalim waa asxaabtii sufyaan ibnu cuyeyne ka mid aha ayaa xujixaan badan iyo dadkii oo badnaa daraaddeed ayaa isagoo xadiis uu camr ibnu dinaar ka warinayey oo uu yihi sufyaan ibnu cuyeyne xadatanaa camr ibnu dinaar buu yihi ayaa waxaa ka ude samcigiisii aan soo gaadhin xadii iyo daalkii iyo sad sacdiye naadii unbuu ka garta ayuu ka xafiday intii kale wax dhaafay bay ahayd oo ujeedadu muu maqlin inta kale muu maqlahayn xaada iyo daalkiiyo sade nadaas naadaasun da bal markan la eega de imaam axmed oo kale iyo waa laftiiska macruufa weliba kayma uu barhkeed maqlay weeye bar baanu maqalin xuruftii saddex ahayd ee hore ayaanu maqlin naadan ba damirki waaba maqlaya kolkol markay ikhtisaarsanayaan kitaabaday laakiin taasi tahay ee maaha halkan qiraa'ada oo waa kuwa intaasunba qoraan markaasaa muxuu samaynaya isagu dee waa ixtiyaadkii markii dambe laga warinayo xadiiskii xadiiskuna waa xadiiskaa uu sufyaan ka warinayo marka hadalka sufyaan baana kuma sugantay uu sheekiisa kaga soo naqliyo camr bnu dinaar oo xadatanaa yidhi camrun ayaa wuxuu buu odhan jiray dee sufyaan intuu sheego ayaa muxuu yihi xadatanaa sufyaan ma camrun de markay culimadii dooneen inuu xadatanaa yidhaahana uu iska diiday inuu wax kala yidhaaho oo wuxuu leeyahay anigu maan maqlayn xaada iyo daalka iyo sacda maan maqlahayn intaasu baan maqlay intan waaba dee qadarkaa uu lahaa imaam axmed waa la yskaba dhaafaya laakiin isagu intii unbuu kuba gaabsaday oo intaasun baa u yidhi intaa keliya waa si u ilaaliyo wixii aanu maqlinee dhaafay aanu imaka ugu teerin sufyaan ibnu cuyeyne aanu uguba teerin intan weeye hadalku wa sufyaan safa waa hadal kale oo inoo bilaabmaya laakiin dee sheekiisiyo sidaa wax ka duwan qaba ayay noqone wa sufyaanu sufyaan waana ina cuyeynihii uun ninkani uu kaba warinayey iktafaa wuxuu ku kaabsoomay ilafti mustamrinkii ka yeedhsanayey ama se mubaliqa ahaw dee mubaliq ahaan baabu ahaayeen laftigiisii ama bisamaaci lafti mustamrin kaan mustamriga ah laftigiisa maqalkiibuu ku kaabsoomayoo an ilmumli can lafdi lmumli ruuxii mumliga ahaa ee sheekh ahaa ee musmic ahaa laftigiisa kaga kaafsoomay iktafa sababtuna id iktafaa liannahu kan mumligi mustamligu iktafaa wuxuu raacayaa lafdigaa mumliga ayuunbuu raacayaa isaga ayuunbuu ku kaafsoomay oo waa sufyaan ibnu cuyeyne isaga wuxuu leeyahay dee marka majlisku bato bato bato ee ruux mustamriya ama mubaliqa dadka hadalkiisa usii gudbinayo la sameeyo kolkaba mid keligiiyo lamiya isugu fillaan waayeen oo markas kumayaal majlis keliya isugu tagaanba ee ilaa toddoba mustamli ay jireen oo midba mid usii salinayo si dadkaa faraha badan dee masaajidina markaa miiqaadeen barnaamijay fadhiisan jireen si uu dadkaa ugu sii gudbiyo sheekha kalaamkiiso ee kol kol baa dadkaa wax qoranaya un kumayaal ay gaadhayeen tawaada sitaan bal markaa isagu sufyaan baa wuxuu ku kaafsoomay lafdigan musamliga markaa macnaha wuxuu hadalku yahayna haddii majlisku intuu bato shaksigiiba waxa uu maqlayaa uu yahay kan musamligaa kalaamkiisa laakiin sheekii kalaamkiisii aanu maqlahayn isaguna ina kalaamkii sheekunbuu dadka usoo gudbinayay ee taas intuu iska kaa kawa ka qaato oo uu ka qorto ayuu hadhow mustamriga uma tiirinaye sheekii mumliga ahaa ayuun baabu u tiirinayaayo taasuu ku kaafsoomay oo waxaa dhacday inta loo adigu bal markaa sufyaan ibnu cuyeyna abulmus abu muslim nin la yidhahyo raggii lagu yaqaanay istimlaa iyona culimo dee dhawaaka dheeraaye hadiyo goor wadifada ina tawalihi jiray ayaa wuxuu ku yidhi sufyaan ibnu cuyeyne iyadoo majliskiisii la joogo ina annaasa kasiirun laa yasmacuun waxaana inoo taalla sharaxa safxada boqol iyo sideed iyo sagaashan markuu cibaarada soo naqlinayay sadarka afraad ee sharaxa xagga sare marka laga soo tiriyo ina annaasa kasiiran yasmacuun oo dee waa cibaaro saase laakiin khalad yarun baa dhaco ee ciraabeen iyo kelimo dhacdii baa jirto oo lafdigu waxa weeye ina annaasa kasiirun hortasa hore waa khabarkii ina dadku way badan yihin oo laa yasmacuuna dhawaaqaaga adigu aada dhawaaqayso ma maqlayaan oo dadku way farabateen markaas baa muxuu ku yidhi tasmacu canta tasmacu canta adigu ma maqlaysaa aniga dhawaaqaygu ma ku soo gaadhayaa qaala nacam haa buu yihi qaala fa asmicum haddaba adigu maqashii buu yihi oo adigu uun kol hadaad adigu imaqlaysa dhawaaqaygii adigu maqashii iyagana markaa maqalkaa adiga ay ku maqleen ayaa noqonaya wax aniga iga maqleen oo esal haddii laftigiisii inuu ku celinayo laftigiisii inuu raacayo ayuu leeya macnaha waxba isagu waa gudbintaasuune sheekii baa laftigiisii kani yahayo markaa adiga marka hadhow aniga iga welina saas buu kuga yidhi bal kolleyna waxa weeye camalkii culimadu kuku socday khaasatan markay dadkii farabateen kaas buu ahaayo ruuxa ruuxan mustamrigaa maqla een maqlahayn lafdigii mumliga waxa u bannaan markaa markaan qowlkan eegno inuu xadiidkii ama kitaabkii kaba wariyo mumligii oo waxay kala mid dhigayaan cardigii qiraa'ada aynu soo maray oo sheekhu waa aamusnaa adigu waxaad maqlaysa ninkan qaariga ah ee ku dul akriyaya waan adigan dee sheekina waa dhegaysanaya u aamusnaa wadin kana warinaye dee akhbaranaa fulaan lahaa meeshina soobkii sheekamaad maqal qaarigan ku dul aqriya unbaad dhawaaqiisii maqashay taas bay ad markaas nadkii unbay ula nadiir tahayo ee haddii aanad sheekii mumligaa maqal mustamligan laakiin oo hadalkiisii ku celinaya aada maqasho waxay ka dhigan tahay unsa dee qiraa'ada sheekaba lagu dul aqriyay nin kale qaarigii aada wax kaga warinaysay adoon cidna laftigiisa maqlin majliskiinaba jooga bal taas bay dhaah laakiin halkan waxay shardiyaan oo dee mustamliga ka dhigan nin sheekay ku dul aqriayo oo kale u bandhigayo qiraa'adiisii oo kale ay kala mid dhigeen laakiin tan waxay shardiyaan sheekhu inuu maqlayo laftiga mustamrigo dee ninka qaariga ahba sheekha marka uu ku dul aqriayo sheekhu waxan uu leeyahay oo dhan buu la socday wuxuu u aqriayaaba si uu balqalad hadduu jirto khalad jiro nuqsaani soo gasho uu u joojiyo waa kan asalkiisii haysta ama xifsisan ama cid kale ay asalkii hayso si loogala socdo oo sheekhu laftiga qaariga waa maqlayay halkana markaa hadduu dee ninkan muqal mumrigiintu sii fogaaday aan mee mustamrigu aanu sheekuba hadalkaa uu sii gudbinayo maqlahayn qiraa'adii markaa ma shabahayso ee waxay shardiyayaan si dee sheekii loogu tiriyo qiraa'o kale looga dhigo inuu sheekhu hadalkan uu ku celinayo dhawaaqan uu sii celinayo uu ku celinayo uu maqlayo si haddii isbedeldhaco ama aanu si uu yidhi arrintu aanay ahayn uu joojin karo haddii markaa xaaladu taa tahay oo uu dhawaaqii mumlig mustamliga maqlayo sheekii mumligaha dadkuna dhawaaqaa ay sii maqleen ee waxay u nadir noqonaysaa ma lamid noqonaysaa un qiraacadii sheekha lagu dul aqriyayey ee uu dhegaysanayey ee dadkuna iyagoo dhawaaqaa ninkaa kale un maqlay haddana sheekha kitaabkii ama kutubtiiba ay istaa kaga naqlinayeen bal markaas taas buu isagu kuba kaafsoomay tilmiidkiisna waa kan saddexdaa xaraf uu ku kaaftoomi waaye aanu maqlayno waxaa la arkaa inaanu isagu majlis alimla aan ahaynin majlis kale oo dee cid kale oo sii gudbinaysaa ay tirin sheekha un dhawaaqiisu uu jiro majlisku hadaaba suurtagala bal markaasaa weeyaano wuxu uhi iktafa bilafdi mujtamic canilmuqtafa kadaaka saas oo kale oo sadee qowlkan sufyaan ee lagu kaasaa lagu kaaftoomaya kaas oo kale xamaad ibnu zaydin xamaad ibnu zayd waa imaam isaguna dee waxoogaa un ka geeri horeeyey isaga laakiin waqtiyadiisii un ahaa aftaa wuxuu ku fatwooday oo nin weydiiyey masaladan oo kale oo majlis buu soogay axaadiis buu yeedhinayay nin bay wax dhaafay igu celi buu yidhi halkaa maxaa tidhi buu ku yidhi halkaa maxaa tidhi oo wuxuu ku yidhi markaa hadalkan istatim waxaad weydiisaa inuu ku fahamsiiye aada weydiisataa alladii kii yariika kan kugu soo xiga kan ku ag fadhiya kaa weydiiya oo isagu ka dalbay inuu ugu celiyo bal waana yeedhin axaadiis la yeedhinayo isagii laga dhegaysanayo wuxuu ku yihi istatim alladii yariika oo markaasaa macnuu yahay hadduu kan weydiiyo kani u sugo oo u dabiilo saas u yidhi inuu sheekhay xamaad ahaa un kaba warinayo intana ay kuwa filaamayso waa hadalkan markaa sufyaan buu kaasna laba mid yahay boweyn walaan soo aragnay abu nucaym iyo suuradaas iyo zaa'idaba inay diidanaayeen taasba weeya xataa rawow ilaa ay wariyeenba oo culimadii halkan ay kaba wariyeen cidii qowlkan lahayd canil axmashi acmash ay kaba wariyeen qowlkiisa uu yidhi qowlahu kunaa waxaan nahay naqcudu kuwa fadhiista inakaci nakaci ayaanu u fadhiisanay ujeedada nakaci baanu u imanaynay isaga daraaddii baananu u fadhiisanayna si aan axaadiistii uga maqalo nakacina waa imaamkii macruufkaa ibraahim waye ibnu yaziid ee taabiciintii kaba mid ahaa acmashna waa nin sulaymaan ibnu mahraal ilaa kolley dee aada u mashhuura isaguna xufaadii waktigiisii ahaa anasna waa arkay oo xaggaas taabicnimo way ugaba sugan tahay haddaba waanu u fadhiisanaynay isagoo farubamaa waxaaba dhacaysa oo la arkayay qad yabcudu inuu fogaado albacdu bacna xalqadii baa waasac noqonaysay markaa dadkii qaarkood baa ka fogaanayey oo ka durkayey halkay fadhiisanayaan ibraahimu nakaci markaasaa laa yasmacuhu aanu maqlahaynba walaa yasmacuhu dheo oanu maqlahayn bacdigaasi waxa uu leeyahy ibraahim aanu maqlahayn ama kelimaadkii qaar ay dhaafayaan fayas'alu markaasuu weydiinaya kaa aan maqlini albacda bad isaga ka dhow oo isagu canhu waa waxan aanu maqlin camaa lam yasmac way waxan aanu maqlin buu weydiinayey ama dhaafay bacdigaa sheekha xaggiisa uu gaba dhowee maqlayay uma bacdiyeed kullun dhammaanna waa dadkii ama kan isagu fogaa ee durugsanaa ee kan rafiiqiisaa weydiiyey iyo kan isagu u dhowaa ee sheekhaba carabkiisa ka maqlay dhammaantoodna yanqul way warinayeenoo waxay ka wada warinayeen ibraahim oo may sheegeyn arrintan ee dhammaanba xataa kii isagu ka rafiiqaysa wax weydiiyeyna ibraahim buu kaba warinayo bal taas bay ahayd kalanba adigu laba bayd baa inoo soo socdo oo iyada arrintan ku siyar xidhan oo markaa bal waxa ay tahay imaka halkanna waa si oo kale un oo macnaa intan abyaada shanta ah baydka hore mooye afartan dambe waxa adigu macnahoodu yahay uun haddii ruuxii majlis weynba fadhiyey shaka laftigiisii ay wax dhaafeen nin kale oo mubaliqa laftigiisa uu maqlayo amase waxa weeyaan ku kaloo rafiiqiisa ah intuu wax weydiiye wixii uu dabiyo u sugay wixii isaga dhaafay uu markaa haddana aanu arrintii caddayn oonu odhan mubaliqaan kaba maqlay ama aanu laakiin sheekii uu tiiriyo ee canowkina waa suu ku socday waa in lagu kaaftoomayo walow inoo odhan doono umuuraha tasaahul baa kuba sugan intaas baa abyaadan inoogaba sugnayd ee zaa'ide iyo abu nucaym oo suuradaa mamceheyeyna waynu soo aragnayba marka axmed oo isagoo xaraf ama laftiga iyo ku koobayeyna waan soo aragnay oo wuxuu yidhi wakhalaf ibnu saalimin khalaf ibnu saalim qad qaala wuxuu yihi naabus oo intaasuu ku gaabsooday markii la yidhi xadasanaa de waa iska diiday wuxuu saa u yeelayna idcilee faatahu waa dhaafayo xadasa waa saddexdaa xaraf xada iyo daalka iyo sada ayaa dhaafay xadasadaasoo min xadasanaa xadasanaa xaggeed kaba ahaatay ayaa dhaaftay min qowli sufyaana iyadoo sufyaan qowlkiisa ay tahay ama sufyaan qowlkiisana ah oo qowlkii sufyaan oo ujeedadu xadasanaa baa sufyaan yidhi camrun khalaf zixaan jiray daraaddeed baanu u maqlin ama dad soo badnaa daraaddeed baanu u maqlin xaadi iyo daalki iyo sa'di naa unbuu maqlay markii dambu warinayana intii unbuu ku gaabsaday markii la weydiiyeyna wuxuu yihi maya anugu intaa way dhaaftay omaan maqlayno taas marka kani wuxuu isagu waafaqsanaanayaaba qolayntan abunucaym iyo zaa-idiyaya e iyaguba lahaa uun laftigii dee ciddii hadday xataa cid kale kuu sugtay ama waxa weye ama hadalkii imaam axmed e ayuu horta waafaqsanayan hadalkii imaam axmed ee lahaa laftiga saladiu iska yar yahay oo layska garanayo dhib ma lahana waa qowl markaa qaadilaya oo iyadu ka duwan buu noqonaya wa sufyaanu laakin sufyaan ibnu cuyayna iktafaa wuu kaaftoomayo bilafti mustamri bisamaaci lafti mustamri kii mustamriga ahaa ee mubaliqa ahaa laftigiisa maqalkii unbuu kuba kaaftoomay can ilmumliya an waxa wey can lafti lmumli kii mumligaa laftigiisii oo si toosa loo maqla ayuu kaga kaaftoomayo waa lagu kaaftoomi karaa buu ihi iktafa id iktafaa de waayo ama liannahu kan mustamrigu iktafaa wuxuu raacayaa mumligii oo laftigiisii unbuu ku celinaya waa laftigiisii wuxuu sheegayaa markaa qiraa'adii sheekha lagu dul aqriyayo kalay noqon saa daraaddeed ba marka samdigaan soo mareen la helo markaa saa daraaddeed buu ka kuba kaaftoomo haddii ruuxii uu mustamriga u dhawaaqiisa maqlo ama kalaamkiisa oonu sheekha maqlahaynba hadhow kol haddii u sheekhii dee uu isagu khaasatan maqlayo waxan uu mustamrigu leeyahay hadalkiisii unbuu ku celinayay eh isaguna hadalkii inaanu isbedelin waa kan arkoo dib u dhegaysanayo u maqlayay eh waa lagu kaaftoomi karaa buu sufyaan yidhi taas way kadaaka saas oo kale waa san sufyaan imaka laynooga soo naqliye ayaa xamaad ibnu zayd maxamed ibnu zaydna afka waa ku faswoodayo mar isagoo misliskiisa fadhiya ninkuu yidhi iigu celi bal hadalkaas ayaa wuxuu ku yidhi istakim waxaad weydiisaad inuu ku fahamsiiyo dala weydiisataa alladii kii yaliika kugu soo xigo kaaku dhinac fadhiya weydiiya isago kelimadii dee dabiyey xataa ow waa umuuraad kunan raacsan ilaa ay dhacday inay wariyeenba culimadii anil acmashi acmashay ka wariyeen qowlkiisa uu yidhi kuna waxaana ay naqcudu kuwa fadhiista linakhaciye nakhaci baanu u fadhiisanayno masjidkiisa ayaan imanaynay markaasay xalqadu intay weynaataa fa rubbamaa waxaasa la arkaya oo dhacaysayba qad yabcudu inuu fogaado albacdu bal oo dadkii intay xalqadii waasaa noqodo dadka qaarkood ay durkaan oy majliskii ama ibraahim halku fadhiya ay ka fogaadaan oo laa yasmacu walaa yasmacu bacdigaasi aanu maqlin waxa uu ku hadlayo ee uu sheegayo ibraahimu nakaci ama dee qayb ka midaba oo fayasalu markaasuu weydiinayay albacda bar buu weydiinaya waa dad kale oo uga dhow halkaas ayuu weydiinayay canhu waa camaa faatahu ama waxaan camaa lam yasmac wixii aanu maqlin buu weydiinayay uma kullu dhammaan kan isagu fogaa ee hadallada qaar ay dhaafeen ee ku kaloo rafiiqiisa ayuu ka dhowaa weydiiyo kii uu sheegay iyo kii isagu sheekha carabkiisa ka maqlayaba dhammaantood yanqulu uxunbaabay ka warinayeen ibraahim nakaci taas bay kaba warinayeen sheekh wuxuu yihi markaa wakullu daa tasaahulun wakullu daa kaa dhammaan oo ama wakullu daa kaas dhammaantiyo wuxuu daada u wadaa ruuxan dee isaga ama warinta uu shaksigu warinayo waxaanu ka maqlin rafiiqiisa un uu kaba maqlay u warin ama mustamrigii uu ka maqlay aanu u warin un ujeedadu aanu laftigii sheekha ma maqlayo ama waxan rafiiqiisuu ka maqlay ama mustamriguu kaba maqlay taas haddana sheekii baa laga warinayaayoo shay ninkii ciddii lama sheegayo mustamrigii lama sheegayo rafiiqii kuu sugay lama sheegayo siday culimada qaar ay yeeli jireen halkan ixtiyaadka badan laba yimi bukhaariyo ibnu khuseyne iyo amsaashood wuxuu isagii unbuu sheekii buu ka wada warinaya umuurahaasi waa tasaahulun waa tasaahul waayo sheeka carabkii waa kolley wax kastaa iskaba iman kara marka waa tasaahul xaggii riwaayadii ama taxamulkii iyo waxyaalaha aynkaasa adigu in la tasaahulsaday weeye fudayd taasba weeyaanoo de waxay umuurtan sidee culimadaa kala yeeli jireen in la caddeeyo oo la yidhaaho dee hebel baa ii sugay hebel baa waxaan iisii adkeeyey ama isfahamsiiyey ama sidaasaa waan munsandigii baa laftigiisii uu yahay oo qiraa'ada sheekha lagu dul aqriyayaba ee kala dee qiraatay samictu buu odhan jirine qara'a markaa quri'a calaa fulan wa ana asmacu buu odhanayay ama akhbaranaa buu odhanayay tan oo kalena kala dee musandigoo laga maqlan tahay ee iyada inuu samictu markaa idhaaha ma laha ma yeelanayo haddii kale tasaahul weyn bay noqonaysaa waa inuu xaqiiqadii caddeeyo laakiin in isaga un laga wada wariyo iyadoon waxba la sheegin waa tasaahul buu yidhi wa qawluhum haddaba waa culimada qaarkood qowlkooda waa cabdiraxmaan ibn mahdi iyo ibnu madahiya baa laga soo naqliyey kollay kitaabkii ibnu kasiirna waan ku soo aragnay qowlkooda ay yidhaaheen yakfii waxa ku filan oo kaaga filan min alxadiisi xadiiska xaggiisa shamuhu urtiisa oo wax uun dee haddii dee san oo kale sanadkii iyadoo sanaaci aanu dhamayn qiraa'adii aanay dhamayn dadka kale aad bar kale aad wax ka sii maqashay oo waa sida aad kuga maqashay koladaad wuxuun dee laga hayo intaasaa kugu filan waa sida dee ay laguma fasir ama laga fahmayo haddaba hadalkooda taa ay yidhaaheen macnuu taas ma ahee fahum iyagu waa ciddii hadalkan tidhi canow waxay u jeedaan horaa mid masalada usoo sheegnay oo dee kitaabkii hore ugu soo yar sharaxnay ida awala shay idaa su-ila haddii la weydiiyo oo shaksigii awala shay labada way ku dabdiyaan shay kiisa u horeeyo xadiidka daraftiisii ama in kamida loo sheegoo la weydiiyey carafahu waa garanayaa taas bay iyagu u jeedaan ee wamaa canow ulama jeedaan tasahulan waa tasaahul xagga werinta uu ruuxu tasaahul laba yimaado ousan dee markaa waxaanu sheekii kaba maqlin oo cid kale uu kaba maqlay oo hadda sheekii isagaba tiiriyo ama adihii iyo gudashadiisa saa u lagula yimaado taa ugamay jeedine waxa ujeedadoosasan horeba usoo sheegnay matalan had iyo goorna waa atraafta markaas oo kolkol markay mudaakaraday uga baahanayeen ee xadiiskii roona marka qayb ka mid oo daraftiisiia loo sheegay ninkii caalimka ama imaamkiiba ahaa cilmigan intii kale waa garanaya uma baahna wax usii buuxiya in loo taam yeelo uma baahna mudaakaraadkana waa siay samaynayeen oo xadiidka darabtiisun bay sheegayeen isaguna intii kale waa fahmaya wixii asaaniida ama kalam ku sugan buu sheegaya ama uu kaba maqliyo ciddii uu kaba wariyey haddaba markan ay leeyihiin xadiidka urtiisaa kaaga filan waana ninkii macrifadiisa lahaaye waxa weeyaan waa marka qayb isagii kamida laguu sheego ee intii kale waad garanaysaa waxa ku soo maray oo waad ku garanaysaa oo in laguu taam yeelo uma baanide uma jeedaan ina marka la warinayo dee haddii uun bal wax samaac ama qiraa'o lagu tiriyo uu suuradeed lala yimaado oo wixii khalad uu ku sugan yuu dhiman yuu nuqsaani ay tahay inay taas umay jeedin oo saa wax lagu wariyo umay jeedin tan waa macno kale oo cabdiraxmaan ibnu mahdiya saa ay uma jeedeen taas wakullu daa kaa dhammaantiye waa ruuxii oo wariya waxaanu maqlin oo sheekii aanu ka maqlin sheekii kaba wariya oo cidduu ka maqlay ay tay ama ruux jariiskii ah rafiiqiisii ah ama mustadrigii ay tay haddana sheeka laftigiisii kaba wariya oo sheekun uba tiriya tasaahulun waa tasaahul wa qowlun qowlkooda yidhaaheen yaftiyi waxa ku filan oo mina kaaga filan min alxadiisi xadiidka xaggii shamuhu urtiisa in lagu yar ursiiyo uun fahum taas iyagu canow waxay ula jeedeen hadalkaas idaa awalu shayin waa shayka ugu horeeye xadiiskii kamida su-ila haddii la weydiiyo carabka waa garanaya oo xadiiskii darabtiisii haddii loo sheega intii kale uu garanaya taas bay ujeedeen oo in loo sii taam yeelo uma sii baahna koladii mudaasaradoo kale iyo ee wamaa canow ulamay jeedin tasahulan tasaahul xaggii xamliga iyo werinta xadiiskii la warinaya tasaahul lagulaba yimaado ama xaggii aadihiisaa ulamay jeedin waliyuxadis waa farcii lixaad markay noqoto sakeliga lansaarisu u tirsado ama kii toddobaad weeye ibnu salaax iyo nawawiya sakaawiya agtooda oo wuxuu yihi wain yuxadis hadduu waramo ninkii yuxadis kabadhoo adiga uu ku waramo ninkii caalimka ama muxadiskii min waraa istajrid daah gadaashii ama jidaar gadaashii baabu kaaga warramaya aad ka dhegaysanaysaa carabtahu wain yuxadis hadduu waramo oo min waraa'i sitrin sitri iyo daah gadaashi uu kaaga waramayo carabtahu man carabtahu ruux adigu aada garatood garanaysood aqoon u leedahay bisawtin sawtkiisa aada ku garanayso aw dii khubrin aw marka ikhbaari dii khubrin ruux macrifo isaga u leh adigu maba taqaanide macrifo u leh oo tulkiisa garanayo warramitaantii aad ku garatay oo ku yidhi waa hebel u ruuxaas un ruux cadaala iyo dee shaqanimo ay u sugnaatay uu yahay saxa samaacaasi wuu ansaxayaa oo shardi ma aha inaad ruuxii arkaysaa shardi maaha adigu aad wax ka maqlaysay hadduu imaka dee uu dahba ama sidaal idinka idiin dhexeeyo laakiin aada codkiisa garanayso adigu inuu hebel yahay aada garan amase ruux kale oo dadkii xaadiriintaha uu garanayo ruuxaasna uu cadaala ruuxay u sugnaatay uu yahay samaaca waa la tirsanayaa uu ansaxayaaba wacan shucbata shucbata ay wanuqila can shucbata shucbo waxaa laga soo nuqliyo xaggiisa inooga yimi laa tarwi ruuxaanad arkahayn ee wejigiisa aanu kuu muuqan waxa ka werin ose wuxuu waxaa wa dhici kartaa inuu shaydaan uu yahay isa soo suureeye oo la xadatanaa fulan xadatanaa fulan ayaaba dhici kartee waxa weeye oo suuradii shaksiga idinku soo yeelay taas baa dhici kartee laakiin wa i werin buuri shaydaanku haddii la idhaha suuradii uu isu soo yeelaya suuradu isu soo yeelaa sidaar gadaashii uun ama sidri gadaashii uun kuma koobnee hadduu dee sooba fadhiiso suuradiisii iyo codkiisii yeesho qudrad taasna u leeya tashakul de iyada inay masaladii halkiiba o iman aragtida nafteeda atii imane bal shucba isagu wuxuu yihi laa tarwi markaa sheekhu wuxuu yihi raximah llahu tacaala lanaa inaga waxay noo sugnaaday dee saa culimada kale ay ku tegeen oo samaacu kala la garanayo mee in dee laga warin karo taas oo dee culimada intooda kale ay ku tegeen ayaa wuxuu uhi lanaa waxay noo sugnaaday daliil ahaan oo taa inoogu daliila oo xujo inoo noqonaya ina bilaalan haddii imaka lanaadan aan kaga khabarno ina bilaalan inaan hamsada fadxina ayay ahaan laydba laakiin waa xikaayadii xadiidku muxuu ahaa ina bilaalan yu'adinu bilaylin fakuluu washrabuu xataa markaa tasmacuu ta'diina bni ummi maktuum bal maalan taas xadiidkaas baa inoogu ayaa inoo daliila ina bilaalan oo xaggu inooga dariiryahay rasuulku salawaat ullaahi wasalaamu caleyh xadiidkan wuxuu inooguba sheegay bilaalon inaga qarsoon ama dee dadkii ka qarsoon oonay arkahayn laakiin dhawaaqiisii bay garanayaan inay codkiisa iyo sawdkiisa iska ictimaadsadaan oo ay u ictimaadsadaan dee xaggii marka la eego dee ama salaadoodii ay joojinayeen iyo suxuurtoodii iyo kaciddii ay salaada subax u diyaargaroobayeen ay u kacayeen iyo umuuraha ay u ictimaadsadaan oo isagoo shaksigiisi maqan oon la arkahayn dabaaqiisaas in la ictimaadsado deeta nasii oo kale ay tahay taas baaba inoogu daliilo horta iyo waa xadiidu ummina hooyadeen haddaan dadka muslimiintaa nahay iyo mu'miniintaba nahay xadiidkii hooyadeen de wuxuu u jeedaa xadiidkii hooyadeenna caaisha iyo dee dumarkii kale ummahaat lmu'miniinba iyagoo guryahoodii kuba sugan oo iyag iyo dadkan ka maqlaye ragga ah xijaab uba dhexeeyo ayay axaadiistii warinayeen tii baa laga warinayay la xujaystay oo saasaynu ku laguma camalfalay oo dadkiina ay kuba camalfalayeen dee waa taas oo kale oo iyagiiba iyagoo qarsoon oo dadkii ka xijaaban ayaa laga maqlay qowlkooda iyo sawdkooda iyagoo la ictimaadsan sibaa lagaga wariyey axaadiistii loogu xujaystay saxiixaba ay noogu sugan tahay markaa taasna waa inoo daliil oo labaduba waa qowlkaa shucbe ee wixii muqaabilkiisa ahaa oo qowlkaa culimada kale ay ku tegeen inoo horreysiye wain yuxadis min waraai sidina saxda ayay daliil u yihiin taas buu yidhi oo bal markaa taa weeyan wain yuxadis hadduu kuu waramo oo min waraa'i sitrin daah gadaashii caraftahu man shaksi leh oo caraftahu aada garatay oo aada garanayso bisawtin sawdkiisaad ku garan aw dii khubrin aw ikhbaari dii khubrin ama macrifo iyo ruux u leh khubrin weeye hadda halkan khabar maaha dee khubrin waa macrifadii oo dee khubrigu waa garashada oo tan khibrada oo kaliya ay kaba timaado waxa weeye oo waxa weeye taas aw dii khubrin ama macrifo iyo garasho ruux isaga u leh oo iqa ah warramitaankii weeye taasay aada kuba garato saxa waa ansaxaya bas khalaas codkiisa waa la ictimaadsana waxa la mida oo kale de haddii imika ruuxu dadkii majliska fadhiyey waa sheekhii waa lagu dul aqriyayaa sheekhi waa fadhiya waa ninkan majliskii laga dhegaysanayo dee kollay dadka qaar kuwan ku dul aqriya ciddii way garanayaan waa kuwa naba soo qastee ka soo qaad nin yimi markaas oo aan sheekhiiba macrifo u lahayn oo majliskii laba soo kulmay sheekhii dadkan kama soocayo ne waa lagu dul aqriyaya waa aamusayo nin kala aqriyaye isagii hadhow sibaa majliskii laguma dhamaystay bal markaa iyada taasna ruuxii shardi ma ahayn inuu cayntiisa gartee dadkii dee maqlay unbuu ka mid noqonaya oo tadiisla'aantaasna dhib ma keenayso walow qasdee mala adigu arrin hore oo dhacdo waqti hore ahayd kale qarniyada hore abi cabdillahi alfuraawi malaa iyadoo dee sheekh abilqasim alqushayri baa kitaab laga lagu dul aqriyayo lagaba dhegaysanayay isaguna nin iska zaahida ayuu ahaayo dee mara iska sii liidata iyo wax saasa ayuunbaabu xidhnaa ninkan aqriyaye kitaabkaba aqriyay inankiisna waa la socda hadii goorna sheekha nin dee walaa iska ladan oo dhar fiican oo qurux badan xidhanoo taasa ayaa dhinac fadhiyayay yarku wuxuu haystay ama ninka yariba sheekhan kitaabka laga aqriyaya dee ninkan hay-ada fiican le inuu yahay ninka wax lagu dul aqriyaya majliska loogu yimiba waa nin kale markii muddo kitaabkii socday ayaa wuxuu dhacday inuu ninkii uu habsaamo u iman waayey ninkii baad iman bal markaa markii uu ninkii iman waayey ayaa markii dambe uu ku yidhi inankiiba adiibka odhanaya yaa sayidi yaad ku dul aqriyaysaa sheekiiba ma joogay ciddadaad kitaabkii ku dul aqriyaysa waayo deetuu yidhi waxaa laga yaabaa inaad u malaynaysa ana sheekhaka wadaaka almuxtasham ninkaa dee xushumada lahaa hay-ada lahaa inuu sheekhaawiyo tiibaa aabihina dhibsadayo haddana isaga malaa dee ixtiyaa daraaddeed ayuu halkii calaameeyey markaa la joogay ilaa intii uu deetan u haysto si uu dib ugu soo wada celiyey inankiisii daraaddeed buu adigu markaa dib ugu soo celiyey oo moodaya aabihii ninkan uu ku dul aqriyaya waxoo ninkan kale waana ninkana waa dadka dhegaysanaya buu kaba mid ahaayoo kale bal markaa in haddii aan ruuxu cayntiisii ruuxii kale kaba soocin oo cayntiisii aanu kaba soocin iyada bal markaa taas waxa ay tahay dee dhima lahaa kol haddii dee majliskii uu joogo meeshii sanaaci jiro wey wayo xadiisin waraasin carabta bisawtin aw bikubrin صح وأنصحي وعن شعبتاي وجاء عن شعبة لا تروي منك عين كاسم وشي سأركي المحدثي وحكى ورني وحكى لأنت النقدين marka wuxuu lana waxay noo sugnaado inuu u dariira in laga warin karo oo taasi ay ansaxayso sawdkana la ictibaadsanayo kol haddii uu ruux ee la garanayo ina bilaalan xadiiskii ahaa ina bilaalan yuadinu bilaylino ee isagoo inaga qarsoon baynu sawdkiisii ictimaadsanay iyo wa xadiisu ummina hooyadeed caaisha iyo dee dumarkii kale ummahaat lmuminiin ba xadiiskoodii lagaba warinayo halkan xadiis bimacnaa wuxuu noqonaya bimacnaa taxdiidu caaishata caaisha warramitaankeedii ay u warramaysay dadka iyo dumarkii kale ummahaat lmuminiin min waraai xijaab saasna wax looga warinayo farci ugu dambeeyey sideedaad ha noqda ama toddobaad ba labadii qowle dee aynu soo wada kala wadneen ama labadii taqsiime aynu soo kala hayneen walaa yaduru ma dhibayo oo saamican ninkii wax maqlay ee axaadiis maqlay an yamnacahu inuu u diidaa taasi isaga wax yeeli mayso asheekhu sheekhi uu diido an yarwiya inuu wariyo oo isaga ka wariyo maa qad samica waxa uu maqlay oo isaga kaba maqlay taasi ina wax yeeli mayso kadalika saas oo kale waxaan yo isagana dhib lahayn oo kaa la mid ah ataqsiisu taqsiiskii ninkii sheekha ahaa ama musnic ahaa axaadiistiisii inuu ku khaas yeero ihi anugu intaasun baan u sheegaya kuwa kale anugu xadiiskayga dee waxa weye uma idmayo ama ulama jeedaba aw amase uu yidhaah rajactu waan laabmay oo wixii anigu aan kuu sheegay eed iga maqasho dhanba waaba ka noqday uu yidhaaho haddii dee arrintu maalam yaqul haddaanu odhan akhda'tu waan gefo meesha khada baa jiray waxyaale ayaa khalal baa jiray sidaasaan uga laabmay aanu odhan aw shakagto amase samaacaygii iyo wixii baaban kaba shakiyey oo taasaan uga laabmo de waa sabab macquula taasi hadhow lagama warinayo xaafid maxajar baaba dhacday kitaabkan damulkalaam laydhaa harawi isagoo asxaabtiisii mala ay kaba dhagaysteen ama ay kuba dul aqriyeen ayuu markii dambe laakiin muxuu xadeeyuu le intaa iyo intaas hayga warinina waa in markaa ama samaaciisii uu kaba shakiyey qadar kitaabkii ka mid ahaa kitaabkii o dhan maaha waa qadar kitaabkii ka mid ahaa buuhi hayga warinina intaas macnaa taasna isaga waxay idin waa isagoo shaki galay amase xagga samaaciisii iyo qadarka inuu fawt lahaa iyo in kale inuu dhaafo iyo in kale bal marka taa hadday tahay oo sabab la garanaya tee dhib ma laha laakina ninkan bay isdiideen waxbaa dhacay dhawaada umuuraha jirta oo dee dadka qaar kaba dhacdo dee ninkasaaba dabeecadiisu leeyahy inkastaba cilmiga ha la wada barto dad baa dabeecadooda lahaa rag baa odhanayayba dee meelahan intay meel iskuma xidheen diidanaa ninkaa usoo garan mooyo cid kale inay u sheegaan dadka qaarna ay aqalada daaqada iyo ama aqalka dhinaciisii ay fadhiisanayeen iyo meel aanu ka arkayn iyagoo xadiiskoodii dhagaysanaya isagana ulama jeedina waaba uba diidaya ilaa ay soo naqliyeen kuwo intaa la joogta mooye kadin ka dhigaya mid mooyo wax tuma si aanka dabada fadhiya aanu umaqlin oo kuwa meelaha ku dhuubanaya aanu umaqlin waa dabeeco kastaa lalahaayo de waa taas wax kastay dadku leeyihiin nasaa-ibaaba xaris ibnu miskiin mala de iyada waxbaa dhex maray kitaabkiisa markuu ka warinayana cibaare xadasanii lama isticmaalo iyo waxyaalo saasa waayo uma ogolayn majliska oo meel kale ayuu kaba maqlayay oo kale dee kitaabkiisana riwaayaadku way kuba sugan yihin haddaba umuurahaasi hadday dhacaan buu leeyahay kol hadduu ninku isagu idhaah wixii waan hayga warin oo kale san ama waan ka noqday waxaan kuu sheegay barhkood baa cibaarahaasi ay kaba dhacday iyaguna xadiidkii kol haddii la maqlay waa la maqlay wax la kor yeeli karo ma aha wax lala noqon kara ma aha marka haddii dee khalal jiro san oo kale uu leeyahay akdaad oo shakadku waa la iska dayn laakiin wixii kale arrin kaleo siidma ama waxyaalo maqalku waa maqal taasi waxba ma yeelaysa riwaayadii waa caadi wey taas buu leeyahay bal markaa intaas wey labada bayd macnuhuna waa daahir bay la tahy walaa yaduru ma dhibayo oo saamicankii maqlay ma dhibayo an yamnachu faacilkii yaduru waa halkan ee kollay laba arrimood sida dayciraata haddii dee ay yar qaldoon imika halkan la yar kala saari waayo faacilka iyo markaa waxa weeye laba faacil baa meesha istiraacay yaduru faacilkeedii iyo yamnaco faacilkeedii labadii baa meeshii wada jooga marka yaduru jumladan ah an yamnacahu dee waa jumlo ahaan baan imika eegaynaaye ayaa maxalka dee maa dee faacil bay jumladan baa maxalkii faacilka dhacday oo laqbada sida ku laqbeeyey walaa yaduru ma wax dhibayo oo saamican waa ninkii daalibka ahaa ee axaadiistii maqlaytaasi ma dhibayso an yamnachu inuu u diida macnaha haddaan dee markaa antan iyo waxay gashay masar kuma awilo waxay noo noqon laydba walaa yaduru saamican mancuhu wey mancigii sheekhu laakiin yamnaxda haddaba dee iyadna waa ficil faacil bay uga baahan tahay waa sheekudii mafcuulkii bal yamnacuna markaasaan arki doonaa walaa yaduru ma dhibayo oo saamicankii wax maqlay ee sheekh kaba maqlay xagga marka la eega inuu wixii sii wariyo samaaciisaas waxma yeelayo an yamnacahu inuu manciyo markan iyada wasan ahaan haada waan iska sukuuminaynaaye inuu manciyo uu diido asheekhu sheekhi maxay uu diido an yarwiya marka an yarwiyana maxalkii mafcuulkan yamnaco bay taalla ama iyadaa mafcuul dhacaysa taasi oo dee mafcuul dhacaysa maxalkii bal markaasi walow dee ficiliya ay tahayba ama jumla deeba dhanba ay tahay oo an yamnaca inuu u diido hu isaga saamican asheikhu sheekhi uu u diido maxay u diido an yarwiya inuu wariyo canhu xaggiisa ka wariyo ma wixii qad samicahu wixii uu maqlay ilaahay iga warin kuma fasaxaya inaad iga wariso kumaan idmin taasoo kale hadduu yidhaaho taasi waxma yeelaysa wixii uu maqlay khalaas maqalkii sugnaa wax lala noqon kara ma aha saa daraaddeed uu ka warin karaa inkastaba sheekhu ha diidanaado kadalika waxa saasoo kale ah oo saamicii aan wax yeelahayn eeg saamicii maqlay xadiiskan aan wax yeelahayn ataksiisu taksiis hadduu yidhaaho anigu hebel iyo hebel ubaaba xadiiskaygan aan ku khaas yeelaya hebel kuma jiro hebel uma waramayo uu in ku khaas yeelo ama mee aanu ka arkayn uu fadhiyo oo uu bal markaasa axaadiistiisi ku maqlayo dee waxa weeye iyaguna raqbadoodii fiicnayd baa dadka qaar baa riwaayada sida wax looga wariya adkayd khuluqooda iyo dabeecadooda adkayd haddana dee ninkii cilmi doonaya ragbo cilmi ahaa taasi may erayno inaga hadduu ku idhahdo majliskayga haba iman ama ha iga warin dee bal waxa laga garta cadaawo iyo cay iyo inuu wax bilaabeen iyagu waa kuwan xeelaysanayo meel aanu ka arkayniyo bay soo fadhiisanayaan siay cilmigan uga qaataan oo kale ayay soo fadhiisanayeen haddaba bal markaa taksiis oo cid khaas uka yeelayna ma dhibayso kol hadduu isagoo loola jeedin hadduu maqlo waa caadi aw rajactu waxaa kaloo iyadana aan saa lamida kadalika qawlu dee markaa muslici wey waa sheekha qawlkiisii uu odhanayay rajactu odhanayay iyadna taasoo kale weeyo midkii saamica aha ma dhibayso hadduu idhaa wixii aan kuu sheegayba waan kaba noqday kollay malaa dee malaa nin uu qoonsaday bay hilo taadiibna waa ugoba jeeda imaamkii macruufka ahaa ibnu cadiya laakiina macruuf saa kuma aha tafsiir aada u shahiiro aada u qiimo badanna waa leeyaho tafsiirkan ibnu cadiya oo baryo dambana la madbuceeyo mana dalkan qadarba ay qaybinaysay in waxa weeye bal markaasi kaas iyabaabay tani kaba dhacdo waa dee ka noqday wixii laakiin waxaa la arkaa isagu dee heerkaa ka sarreeya ayuu ahaaye waxay ta'diib ahaan iyo nin uu yar marka la eego camalkii iyo waxyaala qoonsadee oo kollay taasi ay ku keenaysay de haddii sheekhiisiba ka laamaysiya nooc tabciif oo kale male ay kuma keeni karaysay aw rajactu waa noqday qowlkiisa uu yidhina ninka saamixa waxma yeelaysa inkastaba ha ka noqdo adiga wixii waad maqasho iskaba wado laakiin wuxuu tani qayb bay leedahay maa lam yaqul haddaanu odhan markanuu leeya waan ka laabmay ama ha iga warinina waxaas ha iga warinina uu leeyahay akhbaat waan gafo markii horeba si aan idinku wariyey arrinkuma yaano khadabaa igaba dhacay aw shakagtu waan ka shakiya samaacayga arrintu haddaan yahan hadduu taayda iyada lagama warinayo laakiin hadday tahay in hawo kale iyo dee istiidmo kale dhib ma lahay ha ka wariyo wallahu subxana watacala acla aclam الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا ثم الإجازة تلي السماع ونوعت لتسعة أنواعا أرفعها بحيث لامها ولا تعينه المجاز والمجادلة وبعضهم حكى اتفاقهم على جوازها وذهب الباجي إلى نفي الخلاف مطلقا وهو طلب قال والاختلاف في العمل يقض ورده الشيخ بأن الشافعي قولان فيها ثم بعض التابعين من هذه القاضي حسين منعا وصاحب الحاوي به قد قضعا قال كشعبة ولو جازت إذا لبطلت رحلة ظلال السنن وعن أبي الشيخ مع الحربي إفضالها كذاك للسدي لكن على جوازها استقر عملهم والأكثرون ذرا قالوا به كذا وجوب العمل بها وقيل لا كحكم المرسلين والثاني أن يعين المجاز لها دون المجاز وهو أيضا قبله جمهورهم رواية وعملا والخلف أقوى فيه مما قد خلا والثالث التعميم في المجاز له وقد ملا إلى الجواز مطلقا الخطيب وابن منداه ثم أبو العلاء أيضا بعده وجاز للموجود عند الضبري والشيخ للإبطال فما لم تحذري بسم الله الرحمن الرحيم الإجازة الثالث كيف دحاد وعدي تحمل كتوامدي الإجازة إجازتي وهي سماعي شيخ لقتي سلغا مقلي لكيك وبعدها قراءتنا وقيل بعد مركز كيف دحادنا وجودي تحمل كيف جاهد إجازتي وهي جازتنا waa fasaxid iyo idan la isu idmo warin uu ruux markaa ruux kale wax ka wariyo dee ninkan mujiiskiya ayaa wuxuu u sheegayaa ruuxan ama shaksi ama ciddee kaba badanba riwaayadiisii adigu kutub mucayana ama guud ahaanba masnuucaadkiisiiyo sidii u warinayay markaas buu wuxuu u idmayaa u fasaxayaa u ijaazaynayaa inay kaba wariyaan iyadoonay dhicin daraa ay ku dul aqriyeen aanay dhicin samaac laftigiisa ay kaba maqleyneen laakiin si duuduuban unbuu ugu warramay jumlo ahaan unbuu yidhi waan idin idmaye iga wariya dee oo igaga wariya dee dariiqa ama si aan kuba warinayay taas baa ijaaso lagu magacaaba bal markaa tii baa halkan inagaba bilaabmayso daxa markaa noqonaysana martabada saddexaad ee maraatibtan axaadiista iyo kutubta iyo riwaayaadka dadka kale looga wariyo ee taxamulka ay yidhaahaan iyo sideedda uu inoo gaadhsiiyey ayaa markaa shantii kale way dambeeyaan ee sii saddexaad weeye marka wuxuu uhi sheekhu raximah llahu tacaala uma alijaazatu ijaazadu tari waxay raacaysaa ay ku soo xigtaa assamaaca maqalkii maqalka halkani waa asamaaca cardan weeye maqalkii dee cardi ahaan iyo qiraacada sheekha wax lagu dul maqlayay ee lagu warinayay ayay iyadna soo raacaysaa ayay ku soo xigtaa oo dee samaaca ka dee horeeya iyadna martabada labaadba weeye wanawicat waa loo kala bixiyey iyadoo waa loo qaybiyey ama dee waxaa laga dhigay anwaac bitiscatin sagaal anwaacan oo min anwaaci noocya oo waxaa loo kala saaray oo loo kala bixiyey sagaal nooc oo ijaazadii iyadoo si guud ee ay tahay idan ruux loo idmayo werin uu ruux kale wax ka wariyo kii mujiiska u idmayo inuu isaga kaba wariyo haddana qaybo badan bay leedahay bal kuwan baaba dhici karta kuwa in la israacraaciyo inta haddii lasii kala basiyo intaa laga badin lahaayo ilaa sagaal nooc noodeede kolley isku tayo maa sagaalka nooc isku quwo iyo martabo ma noqonayaan qaybo ayaa jirta ay raasixto ay muctamad noqonayso in aan waxba lagu warin kuwa khilaaf adagi ku jiraa jira kuwa intooda badan ee ay aqbaleen ama ay ku dhaqmeen baa jira oo markaa isku qayb markaa isku maaha martabo kuwana isku quwo ma yeelanayaan xagga sixaduna kuma sinna ee laakiin bal sagaal nooc baabay u kala baxaysaa waanu inoo keenaya sagaalkaba arfacuhaa haddaba ta ugu sarraysa anwaacdaa sagaalka ah ee ijaazadu leedahay baxaysu meelo laa munaawalata ay laa munaawalata maca isdhiibid kitaab laysu dhiibo oo ninkii sheekha daalibkiisii kitaab intuu u dhiibo gacanta ka geliyo oo weliba u raaciyo ijaaso marka aanay taasi jirin munaawaladii ijaazada maceedi markaanay jirin macnuhu markaa waa ijaazadii ka dhar la-ayd ama ka badhnayd ee keen waxa weeyaan munaawala aanay laba socon waxa u sarreeya tacyiinuhu ruuxan mujiiska ee muxadidka ama dee ninkana sheekhabaa ah tacyiinkiisa uu cayinayo magacaabayo oo u cayini almujaaza waa almujaaza bihi wey waa wixii laysu ijaazaynayo waa kitaabkii ama kutubtii uu magacaabayo tacyiininayo iyo walmujaaza lahu kan wax loo ijaazaynayo waa shaksigiisna wax loo ijaazaynayo tacyinka uu tacyiiminayo taas baa u sarraysa oo tacyiinka mujaazubihigu waxa weeye ama dee waa isagoo baliyo mujaazulahu mujaazubihiguna waa kitaabkan ama kutubtan laysu idmayo ee uu ninkan mujiiskii u idmayo ninkan kale inuu kaba wariyo mujaazulahuguna waa shaksigan ama ashkaastan ee loo fasaxayo ee loo idmayo riwaayada taasba bal markaa taas baa ugu sarrayso waa isagoo idhaa ajastu laka ama lakumba hadday dee kaba badan yihiin nimid iyo saxiix albukhaariyi misaal ahaan oo waxaan ku ijaazeeyey hebelow kitaabkii bukhaari ahaa oo dee aan sidaa ku wariyo fulaan ka wariyo can fulaan can fulaan inaad iga wariso taas baan ku ijaazeeyey marka kitaabkii la isu ijaazaynaya waa mucayan waa la magacaabay oo waaba kan bukhaari yidhi hadduu idhaha dee kutubtii usuusha ahayd ama dee kitaab uu kaba badan yahe laakiin ay haddana ay leeyihiin waxaa xubsan ee la sheegay la magacaabe kutub kale ay ku darsamayeen aanu jirinna waa la mid ebal ciddii loo ijaazaynayana waa tan oo uu leeyahay ajastu laka ama lakum ama lifulaan ruux kaba baqan hala noqday hebel waxaan u ijaazeeyey kitaabka bukhaari inuu iga wariyo ama dee hadduu leeyahay imika barnaamij ama faaraso ama waraaq uu ku xasriyey kutubta uu wariyo oo ka dhan ay ku xasrisan tahay dee waxa weeyaan wixii jeelasigaygaas ama barnaamijkaygaa kuga sugan baa inuu iga wariyo kol haddii ay xasrisan yihin ay magacaaban yihiin waa dee iyaguna waa mucayinkii uune taas baa adigu aka u sarraysa oo ma marka aanay munaawala jirin munaawalada haddii alayla way inoo dambaysaa inay dee waxa weeye bal oo waxay ku iman doontaa ijaazada anwaacdeeda waa ta ugu mudan oo waa ijaazo ay la socoto kitaabkii laysu ijaazaynayoo laysfasiiyeyba oo gacanta layskaba geliyey taasi munaawaladaa ijaazadu ay la socotaa way ka sarraysaa martabadan xataa aan hayno oo iyadaa dee waxa weeye barhkoodna waxay kalaba mid dhigeenba kuwa horaynu soo maray ee bal marka aanay munaawaladaasi jirin ijaazadaa wax mucayana la ijaazaynayo ee shaksi mucayana loo ijaazaynayo ayaa ugu sarraysa taas wa bacdu markaa culimada bacdigood xataa waa sida qaadiciyaad oo kale xataa wuxuu soo naqliyuu wariyey itifaaqahum culimada isku waafaqoodii ay iskuba waafaqeen calaa jawaazi daa waa calaa jawaazi daa waa noocan aan hayno ah waa ijaazatu mucayanin limucayanin uu yidhi ijaazaadkay u sarraysaa banaanadiisa ay dee ay bannaan tahay oo dee ay ansaxayso in wax lagu wariya oo wax taxamul oo saxiixa ayta in la isku waafaqsan yuu bacdigood sooba naqliyey oo markana ijaazaadkii kale khilaafaa geli kara laakiin noocan aan hayne ah ijaazatu mucayanin limucayanin inay culimadu isku waafaqsan yihiin sixadiisa iyo jawaabkiisa taas baa bacdigood itifaaqaas uu soo naqliyeyba wadahaba wuxuu ku tegay albaajiyu markaan beydka ku inshaarayna albaajiy un baan odhanayna waan sukuuminaynaa ya-da sidee wasanku u toosnaado imaka se wadahaba wuxuu ku tegay albaajiyu imaamka magaalada baajo laydhaha loo nisbeeyey kollay waa imaam aada u macruufa sulayman ibnu khalaf la yidhaaho albaajiyu oo kutub kala duwanna leh barhkooda imaanta madbuuciisa sharaxiisa uu ku leeyahay muwadaca malik ee almuntaqa la yidhaaho oo kale waa yaala waa madbuuckaasi ee kutub kalena waa leeyahay waa nin a'imadii malikiyo iyo a'imadii xadiiska waqtigiisii ahaa baashadan loo nisbeeyeyna waa magaalooyinkii muslimiintu ay andalus ka degeen ama muduntoodii kuwii ugu horreeyey bay kaba mid tahay maantana waxay iyadu ku taallaa baaja waddanka burtugeeska laydhaha ama burtugaal taas baabay baajadu waayo dhowr baajaa jiro baajo xaggan qiraawaan iyo dhinacan africa iyada ku taallayna way jiraan oo culimada qaar loo nisbeeye waa baajadii andalus marka waa min aqdami mudun ilandalus magaala burtuqaalna caasimadoodan dhashbuuna iyo ilaa boqol iyo afartan iyo kilomitr adul koonfur bari ay kaba xigtaa bal marka halkaasu deegaanku ahaa muslimiintu bal lashmuudada caasimada burtuqaala imaamkii ibnu cabdilbar iyo baaba qaadi ka noqday oo dee magaalo islaamba iyaduba kala ahayd aimadaasna dhulkaasay ku xabaalan yihiin dee spain iyo burtuqaal iyo jiidahaas ba aimada badanyen bal markaa sulayman ibnu khalaf oo albaaji laydha abulwaliid albaaji waana nin hore oo dee wakti hore ayuu waxa weeyaan oo isaga afar toddob afar boqol iyo toddobiyo afartankii ha afar boqol iyo afar iyo toddobaatankii hijiradii dhimashadiisu ahayd dhowr iyo toban sadoodna dhulkan bariga maka dhowr sadood buu joogay baqdaad iyana waa kuba raagay isagoo meel dariiqa ama xaafado dee derbi waxay kuba magacaabi jireen xaafado dee hadday doonaan kadinka dariiqooda uu sooba oodan yahay intaas kol xariska halkaa kutubta ku daalacan jiray isagoo halkaasoo wax kale aan haynba adigu markii dambena saddexiyo toban sanoo dabadood ayuu cilmi aada iyo aad u badan kula laabmay andalus raafiyeyna bal markaa baajigaasi isagu wuxuu markaa yidhiba horta isaga waxa weeye wuxuu isagu baaji ku tegey ilaa nafyil khilaafi khilaaf laysku khilaafsan yahay ijaazadaba si guud anfinteeda la anfi yidhaaho ee uu leeyahay isagu dhammaan layskuma khilaafsana ee ijaazadu waa wastaxmulo saxiix oo khilaaf kama taagna mutlaqan xaal u yahay macnaa khilaafkaas mid la idlaaqayo macnaa aan la qaybin oon lagu qaybin anwaacda qaarkood ee si guudba ijaazadii iyadoon dee qayb qaarkood sida qaybtan aan hayno iyo aan qaybku ahayn ee imika waatan aan aragno itifaaqa barhkood waxay usoo noqliyaan noocan aan hayno anwaco kalena way noo dambeeyaano barhkood ansaasha haddii aan laydha arki doono haddaba isagoon qeybba u yeelin awli si guudna markaasi dee khilaafkan ayuu leeyahay layskuma khilaafsanaba ijaazada si guud wahuwa qalad laakiin in khilaaf meeshaas warin wax lagu wariyo ay laysku khilaafsan yahay ijaazada anwaacdeeda qaarkood ama ijaazadaba si guud un khilaafkii loo anfiyaa qaladun waa qowl qalad ah waayo khilaaf baa jira ijmaac meesha ma jiro itifaaq ma jiro aymo kala duwan oo laynoo magacaabi doonaa ku tegaya inaan ijaaza wax lagu warinayn sheekhaaba inoo sheegin qaala wuxuu yihi baaji baa odhanaya baaji wuxuu yihi initaasasa uu ku tegay waliba arrin kale walikhtilaafi iskhilaafka culimada dhexdooda jiraa waa fil camali camalfalka lagu camalfalayo ijaazadii bal wax waa lagu warin karaayo in wax lagu wariyo khilaaf kama taaguu isagu yidhi si guud laakiin wixii aad ijaazo un ku maqashay eena samaac iyo qiraa'e iyo taa aan ahayn haddii aad aragtay dee axaadiistii taas ugu sugnaatay camalfal lagu camalfalaa sida taa samaaca iyo qiraa'adana laazim buu noqon kara haddii wax dee mance ayaa jirin camalfalkii hor joogsanaya misema isu leeyahy halka khilaafkooda waa xagga camalku barhkooda ay leeyihin meesha xadiiskii mursalkaaba iyadoo loo warinayo loo warinayo oo loo warin jiray ayaa haddana aan lagu camal fali jiray markaasna waa lagu warinaya wax oo ruuxii sanad bay u noqonaysaaye laakiin khilaafkoodu waa xagga camalfalka oo ma lagu camalfalaya mise maaha ee xagga in wax lagu warin karo riwaayo ahaan khilaaf kama taagna buu hi waana kaa sheeku yihi waa qalab fi lcamali qad faqad baa inoo taala haddii faqad la qorana wasanku ma toosnaan kalli waa maqsuud maanta waa faqad macno laakiin waayo qadde macno kala yeelan karlay waxa weeyaan un wasankii baan ku toosnaamayn taas kollay musuuntan imakaan aragnayba iyo khaasatan maaha dee markan dhammaantiin musuuntan ama aada loo dabdiye la taxqiijiye ee la sugay nusqooyin kala duwan laysaga keenay iyo sharaxan ansaari iyo sharaxan sakaawo iyo dhammaan waxa iyaga tahay cibaarada la madbucaysaydba qad un baabay ahayd laakiin iyaga xagga sharaxa fa'ida raaciyeyba oo bal muhimku wasan ahaan macna ahaan waa faqad laakiin wasan ahaan waa qad unoo dee fa'du waxay keenaysaa wasankii bay ku keeni adugu inuu jabeen haddaba wal ikhtilaafu iskhilaafko laysku culimada dhexdooda dhacay waa fil camali xagga camalfal iyada lagu camalfalayo qad faqad oo keliya waradahu sheekhu bal intaynaan radiga sheekh iyo gaadhin oo kollay qowlkan un kusii xidhan oo waa waxyaala aan makaana kala reebi karin haddana si aanay noola dheeraan afartan bayd baan ku yar laabmaynaaye horta ijaazadii adigu taxamul horta khilaaf waa jiray weyniye kol haddana markii dambe camalkoodii uu isagaba badnaaday bal culimadii dee walow ay markii dambe tawasuc badani jiraynu arki doono anwaacaha kale ku arki doono khaasatan markay heerarkan oo kale ay tahay dee iyagii waxaabay noqdeen waxay aadba ugu baahan yihiin camal ahaan ay ugu baahdeen iyo riwaayo ahaanoo kutubtii markay badnaatay dadkiina ay kala dheeraadeen in badanoo dadki ka midana rixlo ay u rixleeyaan culimadii ama waqti ahaan aanay uga helahaynba ama aanay nafaqa ahaan iyo dhaqaale ahaan u heli karahayn dhulkiina uu aada u kala fogaadaysa bal ninkaa egbaajiba imaka hadalkan laynooga soo naqliyey waxaa markan dee horena asalkiisa markii dambena deegaankiisa waa oraba dhulka islaamka markii dambe dib uga baxay farahooda markay iyagii kala jajabeen laga qaatay duwalkii dawaa-iftu soo baxday taas waa burtuqaal iyo spain iyada deegaan muslimiin aha dee rag kaleo iyaga halkan aan kalaamkooda ku arki doonaana degaankoodu khuraasaan ama maa waraa-a nahri buu ahaa waa dad aada u kala durugsan walow haddana dadkaas istiqaaneen iyagoona itisaalaadkani jirin waxaan imanka aynu haysano jirin haddana raggaa culimada waa la yaqaanay mid kastaba oo wax